habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo khamiisah oo bisha noofembar ee tahay maanta sagaaliyo labaatan sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitroban iyo boggeena internetka ee v o a somaali dot com idaacadda caawana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedin doona cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayno idaacadda fiidnimeed ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xisbiga mucaaradka ee somalilan ee waddani oo ka hadlay dibudhaca doorashooyinka somalilan islamarkaana xukuumadda ku eedeeyey madaxweynaha labaa labaa ka khaldan midi waxa weeye annagu markaanu natiijada doorashada daadifaynayno ayaannu maxkamadda sare tegaynaa natiijadii maannaan daadifayn waannu qaadannay madaxweynahan madaxweynaanu aqoonsannahay anna waxaanu ka cabannay waa komishanka hawshuu soo qabtay baannu ka cabannay annagoo sababaynayna inaannu howl daba noo qaban karin madaxweynuhu xeerkiibuu laalay gebigiisaba
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aad toddobaadkan ku dhegaysan doontaan taariikhda labadii dagaal ee dunida ugu waaweynaa ee soo maray dagaalkii labaad ka sii daraa kii koowaad isagiina maaragtay waxaa laga sii daba sameeyey mar labaad league of nationkii baa loo bedelay oo layidhi united nations wax dhahda la samaynaya caalam kuwa jikanuu lahaan lahaa haddayna dagaalada ahaan lahayn awoodo jiray waa burburay kuwo horlaac soo baxay waxaasoo dhan dagaalkii labaad ka dibay iyo si runa u samaysmeen
barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
golaha sanadka dalkan maraykanka ayaa ansixiyey in horey loo sii wado xeerka ka mamnuucaya maraykanka inay taageeraan dagaalka uu sacuudigu wado ee yeman ka socda tallaabadaasi ayaa loo arkaa inay tahay baaq loo dirayo aqalka cad ee dalkan maraykanka maadaama xubnaha jamhuuriga ah aysan qaadin wax tallaabo ah arrintaasi ayaa waxa ay muujinaysaa in uu sii kordhayo is-afgarawaaga ka dhexeeya sharci dejiyaasha maraykanka iyo aqalka cad gaar ahaana arrinta ku saabsan marka loo tago taageerada madaxweynaha uu u muujiyo sacuudi arabiya xilli si weyn doodeed ay u taagan tahay dilka suxufi u dhashay wadanka sacuudi arabiya oo la oran jiray jamaal khashiqji kaasoo lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay dalka turkiga
wakaaladda wararka ee ebi ayaa sheegtay in maamulka madaxweyne donald trump uu halis gelinayo nolosha dhallinyarada sogolootiga ah ee lagu xareeyey xeryaha ku yaala gobolka texas wakaaladda ayaa sheegtay in shaqaalaha ka shaqeeya xeryahaasi aanu xafiis dembi baadhisa ku lahayn federaalka f b i da gaar ahaan islamarkaana xafiiskaa soo qaada faraha si loo ogaado in ay hore dembiye u galeen sidoo kale wakaaladda ayaa tilmaantay inay aad u yar tahay tirada shaqaalaha caafimaadka ee cudurrada dhimirka wakaalada e b ayaa sidoo kale dabagal gaar oo ay samaysay ku sheegtay in xeryada ku taalla texas ay si ku meel gaadha loo furay bishii juun taasi oo iyadana dadka ay sii kordhayaan saddex boqol iyo weliba lixdan dhallinyaro ah ayaa lagu bilaabay xeradan haatanna waxaa ku sugan in ka badan laba kun iyo saddex boqol oo qof
shirkad qandaraasley ah oo lagu magacaabo g for s lagana leeyahay dalka britain ayaa la sheegay in shan ka mida shaqaalaheeda oo uu ku jiro qof u dhashay britain lagu dilay soddon iyo laba kalena lagu dhaawacay weerar habeennimadii xalayto lagu qaaday saldhig ay ku leeyihiin caasimadda kaabuul ee afghanistan halkaasi oo bambooyin iyo sidoo kale rasaas lagu weeraray shirkadaasi ayaa waxa ay sheegtay khamiista maanta in shan ka mida shaqaalaha dadka dhaawacyada uu soo gaaray ah ay xaaladooda caafimaad aad u liidato saraakiisha dalka afghanistanna waxay xaqiijiyeen weerarkaasi oo ka dhacay meel aad loo ilaaliyo oo ku taalla kaabuul taasi oo lagu dilay tiro ku dhowdhow toban qof in ka badanna ay ku dhaawacmeen sida ay yidhaahdeen waxaa naga go-an inaan door ka qaadanno in aan dadka reer afghanistan ka caawinno sugidda amniga waana sidoo kaleeta waxaan sii wadana dadaalkeena looga hortegayo falalka argagixiso ee dalkan ka jira waxaa sidaasi sheegay charlie bardburijo oo isagu ah madaxa shirkadaasi qandaraasleeda ah ee g s taalibaan ayaa waxa ay sheegatay inay ka dambeeyeen weerarkaasi qaraxyada waxayna sheegeen inay geysteen khasaare xoogan oo soo gaaray ciidamada afghanistan iyo kuwa kale ee shisheeye ee isugu jira dhaawac iyo dhimashaba
madaxweynaha dalka ukraine petro poroshenko ayaa weydiistay isbahaysiga nato inay u soo diraan maraakiib dagaala si ay uga caawiyaan dalkiisa ammaanka badda azof hadalka madaxweyne boroshenko ayaa lagu daabacay wargeyska baalda ee ka soo baxa dalka jarmalka kaasoo imanaya waa hadalkana xilli ay jirto xiisada ka dhex xalowsan ruushka iyo weliba ukrain khamiistan maantaana madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu dhexdhexaadiyo ukrain iyo ruushka madaxweyne erdogan ayaa khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaasha labada dhinac waxaana uu sheegay inuu sii wada doono dadaalada uu ugu kala dab qaadayo labada dhinac islamarkaana uu madaxweynayaasha ruushka iyo maraykanka waa valadimir putin iyo donald trump oo arrintan kala hadli doono marka ay isu arkaan shirka g ee dalalka dhaqaalaha adduunka ugu sarreeya ay isugu iman doonaan shirkaasoo lagu wado inuu kowda bisha disembar ee inagu safoon leh uu ka furmo dalka argentiin
weli waxaad naga dhegaysanaysaa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a iyo idaacaddeenna habeenimo aan ku bilownay xisbiga mucaaradka wadani ayaa dib u dhaca doorashada somalilan ku tilmaamay mas-uuliyaddeeda mid maamulka uu leeyahy wuxuuna sheegay in xisbi ahaan aysan qayb ka ahayn mas-uuliyiintaasi waa mas-uuliyadda baaqashada oo ay horey ugu eedeeyeen guddiga doorashada hogaanka sare ee xisbigaasi oo warbaahinta kula hadlay hargeysa ayaa waxa ay sheegeen sidoo kale inaysan doorashadu dhaafaynin sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa shir jaraa'id kadib waraysi la yeeshay guddoomiyaha ku-meel gaarka ee xisbiga cabdulqaadir ismaaciil jirde wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey sida ay u arkaan go-aanka guddiga doorashada dib u dhaca doorashadan ku timid
markuu wadani joojiyey wada shaqayntii komishanka la lahaa taasina waxay ku timi marj siddeed bilood ka hor ayaanu siduu xeerku tilmaamayo xeerka doorashada xeer tubantii ayaanu annagoo xeerkaa raacayna aanu cabasho ka gudbinnay komishanka siduu xeerkuna farayo cabashadaana madaxweynahaanu gudbinnay madaxweynuhu tallaabadii iyo brosijerka xeerku farayey muu samayne isagaa jawaabay waxaad inta guddi loo saaro guddidaasi ay cabashadaydaa baadhitaan ku samayso wixii baadhitaanka ka soo baxana uu madaxweynuhu ku go-aan qaato qodobada kale ay sheegeen ee ah saami qaybsiga miisaaniyadda diiwaangelinta qabyada xeerarka ka jirta deeqbixiyaashii oon lacagtii keenin waxaasoo dhamme dee wax wadani shuqul ku leeyahay maahe waa xil xukuumaddu lahayd intaasaanu dadku iftiiminayn
waxay sheegeen guddida doorashadu in marka laga yimaado qodobada kale aad sheegtay in wada shaqayn la-aanta xisbiga wadani uu sheegay ay sabab u tahay in qaadhaan bixiyayaashu yidhahdaan lacagta la bixin maayo haddiidan waxba isla afgaran oo qodobka laftiinu xaggiina soo marayo ma soo marayo oo xaweye qaaraanbiyaashu wax ogaal niman indhaha cambuud lagaga shubi kara maaha madaxweynuhu maruu warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in sharci dhigayo idinkuna aad sheegtay hala kala diro guddida isaguna wuxuu ku doodayay in guddida kala diristeeda sharciyo nidaam loo marayo idina sharci baa leedihin sharci iyo sharci baa qolo waliba leedahay halkaa halkii salaada ku xidhmulaada madaxweynaha labaa labaa ka khaldan midi waxa weeye annagu markaanu natiijada doorashada daadifaynayno ayaanu maxkamadda sare tegaynaa natiijadii maanaan daadifayn waanu qaadanay madaxweynahan madaxweynaanu aqoonsannahay anna waxaanu ka cabanay waa komishankaa hawshuu soo qabtay baanu ka cabannay annagoo sababaynayna inaanu howl damba noo qaban karin madaxweynuhu xeerkiibuu laalay gebigiisaba oo isagii baa jawaabtii bixiyey halkuu xeerka mari lahaa oo intuu guddi u saaro odhan lahaa guddidaasi ha soo baadha waxa waddani ka cabanayo xadgudubyadaa ku kacay komishanku xilgudasho la'aanta uu sameeyey khaladaadku galay waxaaso dhan intuu soo in markaa halkaa lagu sababeeyo ha la kala diro iyo yaan la kala dirin isagii baa jawaabay laakiin xisbi ahaan idinku maydan odhan waanu caabananaa harusheeda ha la baadho idinku waxaad tirahdeen guddidan ha la kala diro kala diristeediina in jid loo mara buu xaggii xukuumadda aan kuu saxo dacwad afar iyo toban boga oonaan saxaafadda la wadaagin anu isagoo ku socodsiinay siduu xeerkuna farayo ayaanu diray dacwadii xoo kama soo qaadin cidlo kamaanaan keenin haddii nalagu raacay haddaan nalagu raacaynba afar iyo toban bog iyadoo ah oo sababaysan oo xilliyeysan oo marxaladahay soo martay halkay ka dhacday goobahay ka dhacday wixii o dhan isagaa noo gudbino isaga haya xalku muxuu noqonayaa markaa iminka guddida waxay dhahdeen waxaan u baahanay toban bilood oo dambe idinku halkiini ma kasoo dhaqaaqdeen mise weli waxaad taagantihiin guddidan waa in la kala diraa maxaase xalku noqonaya annaga waxaanu aragnaa guddidan inay xilkeeda ku fashilantay hadday doorashadii qaban kari weyday inay ku fashilantay ayaanu u aragnaa Eh, waxaana weeye iminka waxay sheegeen siddeed bilood baan horta de ay haysteen iminka oo haddii hawsheedaa la dhammayn lahaa dee siddeed biloodoo wax lagu qabtaa lahayd siddeeddaa bilood annagu maanaan lamine xukuumaddaa lumisay madaxweynaha iminkana waxay ku dhawaaqeen oo yidhahdeen waxaan u baahanay toban bilood marka caqabadaha la xaliyo ka bilaabmaya caqabadaha xalintiisuna annaga naguma xidhna saamiga hadday tahay dee madaxweynihii xukuumadday ku xidhan tahay lacagtu hadday tahay waxay ku xidhan tahay deeqbixiyaasha xeerarku waxay ku xidhan yihiin dee golayaasha qaranka wakiilada iyo guurtida xisbiga wadani kuma xidhna wadahadalladii xukuumadda iyo axsaabtuna dee xukuumaddaa laashay oo diiday soo jeedamihii oo dhan marka annaga wax noo yaallo aanu ka- nimankaasi annaga noogu dabran yihiin ma jirto si looga soo dhowaado in qolaba qolo farta ku fiiqdo oo tiraahdo iyagaa ka mas-uul iyagaa ka mas-uula maanta waxay sheegeen guddidu inaan doorasho qabsoomi karin xalku xisbi ahaan muxuu idiinla muuqda dee waxa weeye procedure bay leedahoo wax annaga dee tala aan laga weydiinaya maaha procedure baa jira iyagoo xeerkii raacaya ayay ku dhawaaqeen doorasho inaanaan qaban karin madaxweynehay u qorayaan madaxweynuhu shan iyo- shan iyo toban maalmood gudahood isagoo la tashaday axsaabta iyo daneeyayaasha inuu guurtida u gudbiyo siday guurtu xilkeeda uga gudato marka brosesskaasuu maraya waananu sugaynaa inuu madaxweynuhu noo yeedho uu yidhaa war maxay idinla tahay doorashada qabsoomi mayse maxaynu muddada maxaynu ka dhignaa howlahaasi intay ku dhammaan karaan uu taladeedna weydiiyo markaa talo loo midaysan yahay uu guurtada hor dhigo way muuqataa doorasho ma qabsoomi karto xisbi ahaan inteen la-eg bay idinla tahay in lagu dari karayo doorashadu in dib u dhacdo annagu maantana waanu caddaynay waxaanu dhi annagu eh, waxaanu rajaynaynaa oonu leenahay ha la dadaalo oo doorashadaas yaanay dhaafin 2019 2000 sanadka inagu soo socda ama dabayaaqadiisa ha noqoto ama waqtiga waqtiga doonto ha noqoto annagu waxaanu leenahay 2019 yaanay doorashadu inagu dhaafin
kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir ismaaciil jirdeeh oo isagu ah um, waa guddoomiyaha ku-meel gaarka ah ee xisbiga wadani wuxuuna waraysi siiyey wariyaha v o eda ee magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariya halkaasi aad ka dhegeysanayseena waa idaacaddeenna fiidnimo ee v o a
mar kale fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal dunida waxaa soo maray dagaallo fara badan oo siyaabo kala duwan u dhacay laakiin eh, waxaa jira laba dagaal oo quwadaha adduunku ay isku waajaheen kuwaasoo loo yaqaano dagaalkii koowaad iyo weliba kii labaad ee dunida haddaba dagaalkii koowaad ee dunida oo dhacay intii u dhexaysay siddeed iyo labaatankii julaay ee sannadkii kun sagaal boqol iyo afar iyo tobankii iyo weliba kii labaad oo isna socday intii u dhexaysay kowdii bishii sebtembar ee kun sagaal boqol iyo sagaal iyo soddonkii ilaa bishii sebtembar labadeedii ilaa kun sagaal boqol iyo shan iyo afartankii haddaba barnaamijkeenna bandhigga v o a ee toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa taariikhda dagaaladaasi waaweyn ee dunida soo maray waryahayaga xuseen barre aadan ayaa inoo soo diyaariya islamarkaana inoo soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegi doonno taariikhdii dagaal qaad ee adduunka iyo saamayntii ay carabka ku yeesheen dunida ayaa koob iyo tobankii bisha noofembar u dabbaaltegtay sannad guuradii boqolaad ee ka soo wareegtay gabagabadii dagaalkii koowaad ee dunida dagaalkan iyo kii labaad ayaa adduunyada si weyn u saameeyey laakiin ugu horrayn waxaa isweydiin mudan sababaha dhaliyey dagaalladii adduunka waxaana arrintaasi inoo dulmaraya doctor maxamed xuseen gaas oo xidhiidhka caalamiga iyo horumarinta ka dhiga jaamacadda dalka norway Eh, dagaalkii koobaad wuxuu ka dhashay oo bilowgiisii aasaaska u ahaa eh, dil la dilay nin austriyaan ahaayo oo qoyskii boqortooyada austriyaanka xilligaas ahaa ahaana madaxii ciidamada oo lagu dilay magaalada sarayevo bosnia waxaa dilay niman serbiyaano waxaa jir ah oo rabay inay ka go-aan wartooyadaas xilligaa inay ka madax banaanaadaa rabay bosniya iyo herzegovina xilligaa iyagaa gacanta ku hayay waxaa gacanta ku hayay wartooyada austria iyo hungary arrintaa markii ninkaas farnaadaa la dilay waxaa dhacday in atumatum ama maxay ahayde handaray yani serbiyaanku markaa waxay ku dhawaaqeen madax banaan wax noocaasa handadaadaasa waxay keentay in ruushkii uu la safto iyaga kadibna jarmalkii baa la saftay austria iyo hungariya dowladiba dowlad bay la safatay dagaalka aad wuu fiday ingiriis iyo talyaani iyo faransiis baa soo galay ottoman embayer oo wartooyadii cusmaaniyiintana way soo gashay marka dagaalka wuxuu noqday dagaal meel walba laga dagaalamo oo badiyo beriba lagu dagaalamo waxaa laga guulaystay jarmalkii iyo iyo boqortooyadii cusmaaniyiinta waxaana guulaystay faransiiskii iyo ingiriiskii iyo xulufadii la socotay dagaalka labaada adduunka yani waxaa keenay jarmalka dagaalkii koowaad maadaama lagu jebiyey waxoogaa sheegasha aad jirtay haddana xisbigii neysigaa soo baxay oo jarmalkii gadaal buu xoogeystay oo xisbigaasaa gacanta ku dhigay oo uu hitler hormuud ka yahay marka taas haddana mar kale waxay keentay in maxay ahayd la isfara saaro oo jarmalku cid walba u weeraro dagaalkuna uu sii fido qolaba qola ay la safato kadibna jarmalkii iyo talyaani iyo jabaan oo wada socda iyo adduunkii intiisii kale badnayd reer galbeedka intiisii kale badnayd oo wada socda iyo ruushkii la dagaalamo kun iyo sagaal boqol iyo soddon iyo sagaalkiiba bilowday ilaa iyo afartan iyo shantii buu socday dagaaladan ayaa dhaliyey in dunidu ay ka fikirto sidii looga hortegi lahaa in dunida ay dagaallo waaweyn mar saddexaad ka dhacaan sida uu faahfaahinayo brofesor maxamed xaaji mukhtaar oo taariikhda africa iyo bariga dhexe ka dhiga jaamacadda savana ee dalka maraykanka waxay ahayd dagaalkaasi markii shir nabadeedkii la sameeyey paris kun iyo sagaal boqol sideed iyo tobankii waxaa la filaayay lislahaa khalaas tana ugu dambaysa dagaal dambe yuusan dhicin waxaa la sameeyey urur caalami ah oo la yidhaahdo league of nation loo xilsaaray in haddii ay qalalaasi laga baqo inuu hor istaago way dhici kari weydey nasiib daro within laba decade ay tahay ayaa dagaal labaad ayuu soo noqday dagaalkii labaad uu kasii daraa kii koowaad isagiina maaragtay waxaa laga sii daba sameeyey mar labaad league of nationkii baa loo bedelay oo layidhi united nations waxa layidhahda la sameynaya marka u n t xogay sidii way dhaanta waayo league of nationka waxyaabaha uu la burburay waxaa kamid ahaa dowladaha waaweyn sida maraykanka oo kale aan xubno ka ahayn laakiinse u n t markii la sameeyey yani xataa saldhigeedii baa waxuu noqday dalka maraykanka new york dowladda maraykanka kaalin weyn bay ka geysanaysay nasiib darro waxaa jirta hadda inaan ku noqon doona laga yaabaa waayo dowladda maraykanka sida hadda saansaanteedu ay tahay waxay ka baxday hay-ado fara badan oo u n ay lahayd bay ay u jartay ay tii anugu ku jiri maayo marka taasi hadday sii socoto waxaa laga baqaaya in dagaalkii saddexaad xataa inuu dhici karaayo ayaa ayaa laga baqaaya laakiinse waxaan rajaynaynaa in dowladahan iyo ummadahan maaragtay dhibaatada soo martay inay ka feejignaadaan taas oo kale inaysan aysan kusoo noqonin dagaalkii labaad of course wuxuu keenay in dunidu maaragtay inay isu soo dhawaato waagii hore waxaa la ahaa nation nation baa la wada ahaa hadda waxaa lagu socda neeshanadii in la mideeyo masalan waxaa abuurantay european union waxa la yidhaahdo reer yurub way midoobayaan waxaa la wadaa afrikada quleed inay midoobaan dhici kartaa carabaha inay midoobaan dhinaca bariga dhexe iyo dunida islaamka haddii aynu eegno saameyntii labadii dagaal ee koowaad iyo labaad ee adduunku ay ku yeesheen waxaa ka mid ah iyadoo ay burburtay boqortooyadii cismaaniyiinta oo lix boqol oo sano ka talinaysay bariga dhexe iyo dunida islaamka iyadoo awooddeedu mararka qaar ay gaadhay ilaa iyo geeska afrika boqortooyadan ayaa intii dambe ee aanu dagaalku bilaabmin u muuqatay sidii qof buka oo dhaxalkiisa laysku haysto waxaana soo baxay dalal cusub oo iminka magacyo kala duwan leh sidoo kale waxaa la aasaasay dowladda israa'iil oo ay leeyihiin dadka yahuudda ah waxaana arrimahaasi falanqaynaya brofesor axmed ismaaciil samatar oo hore hormuud uga ahaa kuliyadda macalister college ee dalkan maraykanka jaamacado badan oo dunidana ka dhigay culumta siyaasadda caalamiga ah waxay aniga ila tahay taariikhda markaad aada iyo aada u falanqayso ee dhex gasho islaamka quwadiisii ku soo ururtay wadanka turkiga ee ottoman empire la odhan jiray muddo badan wuu haystay adduunyada in ka badan oo hareeraha badda mediterraneanka ilaa sidaad adigoo u sheegtay soo gaaraysa geeska africa bariga galbeedka africa qaarkood kusoo dhawaatay ilaa asia gaari kusoo dhawaaday laakiin boqol iyo kontonkii sannadood ee ugu dambeeyey quwadeedu hoos bay usii dhacaysay Eh, dadkii islaamka ahaa eh, quwadoodu hoos bay usii dhacaysay oo turkiga ugu ugu weynaa markii qarnigii sagaal iyo tobnaad uu soo xidhmeeyey eh, waxaaba lagu qiyaasay dee waddan eh, iyo xadaarad khaayistay amba quruntay oo kala daadanaysa dagaalkii koowaadna markaa wuu sii kala daadaadiyey Eh, wadamadiisa carabta iyo bariga dhexe wixii ku noolaa ee islaamka ahaa way kala daateen waa la qabsaday qaar cusub baa la sameeyey sida ciraaq oo kale ay ka mid tahay amba lubnaan oo kale ay ka mid tahay waa la kala qayb qaybiyey de ilaa maantana taasay ku jiraan oo cagta hoosteeda ayaa la geliyo waxay iska noqdeen dad iyaguna dadkooga gumaysta iyagana wadamada yurubiyanku ee ay siday doonaan ka yeelaan oo ay- oo ay kolba siday doonaan ee ugu taksufalaan de horta dadka yuhuuddu weligoodba way ku noolaayeen eh, degmada bariga dhexe ilaa yeman ilaa maanta haddaad eegto dad yuhuuda oo yamaniyiina ayaa ku nool wadanka oo dee kumayaal sannadood deganaa marka dadka yuhuuddu dad ajnebi ku ah intooda badani ma aha eh, bariga dhexe oo dadka islaamka in badan bay isdhexgelayeen markii islaamku ou adduunyada ou ahaa dee onkodka iyo hilaaca ugu weynan ahaana eh, dadka yuhuuddu way hoos hadhsanayeen xadaarada islaamka oo wax badan bay ku biiriyeen xagga taariikhda qorideeda eh, xagga falsafada xagga baayac mushtariga xagga caafimaadka wax badan bay keeneen oo dadka- dadka yuhuuddu waa dad ilaahay si gooniya hibo gooniya u siiya xagga farsamada iyo caqliga Eh, markaa si wanaagsan buu dadka islaamkuna ay u badbaadiyeen oo ay u ilaalin jireen Eh, laakiin iyagana hamadoodu waxay noqotay qarnigii sagaal iyo tobnaad markuu soo dhandhamaanayey labaatankii sannadood ee ugu dambeeyey eh, iyaga oo aada iyo aad dadkii yuhuudda ahaa ay uga qalbi jabeen yurub oo meel ciriiriya la geliyey oo magaalooyin yaryaroo amba magaalooyinka qaybo yaroo kamid oo fool xun oo ghettos af ingiriiska lagu yidhaaho eh, iska guddaafadaysan lagu ururiyo halkaa lagu hayo oo si aada iyo aada loo cadaadiyo eh, sannado fara badan oo boqolaal sannadood ama kun sannadood in ku dhooba gaaraysa marka way tashadeen oo waxay yidhahen waa inaynu helnaa waddan inagu aynu leenahay oo dadka yuhuudda ay leeyihiin jewish homeland waa inaan yeelano marka wadamadii europeanka waxaasay la tashadeen oo ingiriisku ugu horeeyo dee mar waxaba la isku dayaba uganda in la dejiyo halkaa wadan looga dhigo laakiin taasi way suurtageli weyday caqligana way geli weyday waxaa la yidhi halkii aynu ka aasaasanay ee inakana diinteenna iyo taariikhdeenu ay ku aasantaho magaalada jerusalem ay ugu horeyso de waa inaan halkaa een, eh, laga raadiyo Eh, marka way isku soo urureen quwad bay samaysteen lacagay isku soo ururiyeen waxay ku tashadeen in laga soo qaxo yurub oo la soo dego eh, wadanka maxaanku rahayey israa'iil imika loo bixiyey kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii ayaa dee halkaaga lagaga dhawaaqay marka in wadankaa la kala qaybiyo qaybna la siiyo falastiiniyiinta qaybna iyagoo ay qaataan Eh, laakiin de ingiriisku waxaan inteeda badan wuu la ogaa eh, oo haddii kale may suurto gasheen dee markii dambena eh, dadkii carabtuna ay diidiyeen waa tii dagaalada la galay nineteen forty eight markii la abuurayay wadankaas israa'iil dad badan baa ka yaacay amba guryahoogii laga saaray oo falastiiniyiinta carabta ahayd muslim iyo iyo christian labaduba way leeyihiin dadka falastiiniyiintu Eh, markaa dee qaxootinima iyaguna galeen oo qaar ba weli ilaa ku nool xerooyin qaxootiya oo lubnaan oo kale iyo urdun iyo wadamo badan bay ku nool yihiin dagaaladii koowaad iyo labaad ee caalamka ayaa markii ay dhammaadeen sabab u noqday in awoodo cusub ay dunida ka abuurmaan islamarkaana uu isbeddel weyn ku yimaado gebi ahaanba shaxdii siyaasadeed ee caalamka sida uu faahfaahinayo doctor maxamed xuseen gaas caalamku weji kaluu lahaan lahaa haddayna dagaalada ahaan lahayn Een, awoodo jiray baa burburay kuwo hor la soo baxay Een, hay-adahan aad arkaysa qaramada midoobay bankiga adduunka hay-adda lacagta adduunka waxaasoo dhan dagaalkii labaad kadib bay iyo si run a u samaysmeen sababtuna waxay ahayd xanuunkii ay dagaaladaasi lahaayeen Eh, dagaalkii koowaad waxaa la dhahaa waxaa ku dhintay ilaa toddoba iyo toban milyan oo ruux ama si toosa ama si dadban dadkii maxay ahayd een, dagaalka ugu dhintay oo si toosa yani dadkii xabaddu ay ku dhacday ama si dadbanba dadkii gaajada iyo maxay ahayd een, cawaaqibtii ka yimid dagaalkan iyo hardankan eh, ku dhintay dagaalkii labaadna ilaa konton milyan oo ruux baa ku dhimataa la dhahaa marka dee wax la xadidi karo ma aha oo la qiyaasi karo eh, baaxadiisu baaxadiisu aad bay u weyneyd oo waa wax tan keentay hay-ado xuquuqal insaan een, qaramo midoobay nidaam noocaas oo caalamku maxay ahayd ay ku kala badbaado iyo maxkamadda adduuniga wax in la sameeyo Een, hay-addan eh, u n d b da la dhaho ama hay-adda horumarinta u n uga qaabilsan bankiga adduunka eh, iyo hay-adda lacagta adduunka bankiga adduunka yani iyo marshall plan wax la dhaho oo maraykanka hormuud u ahaa oo ahaa in dib loo dhiso wadamadii burburay kooba ha ka ahaadaan wadamada yurubta galbeed marka xulufadii guulaysatay baa laba sii kala noqday afartan iyo shantii markii dagaalku dhammaaday oo midowgii sovieti oo gooniya iyo maxay ahayd reer galbeedkii oo iyaguna gooniya dalkan maraykanka ayaa noqday quwadda ugu weyn caalamka dagaaladii kadib taasoo u suurtogelisay inuu ku guulaysto inuu xarunta qaramada midoobay bangiga adduunka iyo sanduuqa lacagta adduunka dhammaantoodba ay xarumahoodu halkan maraykanka noqdaan islamarkaana lacagta doolarka ee maraykanku ay noqoto lacagta ugu badan ee isdhaafsiga ganacsiga iyo dhaqaalaha adduunka uu ku salaysnaado sida uu faahfaahinayo profesor axmed ismaaciil samatar qarnigan labaatanaad ee soo soo xidhmay dhowaan marka la eego waxay ahayd qarnigii markaad la arkayay maraykankii inuu soo kobcayuu soo weynaanayo dhaqaalihiisi uu soo weynaanayo ciidamadiisii ay soo weynaanayaan jaamicadihiisii ay soo weynaanayaan wax walba ay soo weynaanayaan dagaalkii labaad markuu dhacayna de waxay noqotay haddaanay maraykanku soo gelin yurub wax badan waa la qabsan lahaa oo jarmalku waaba adkaan lahaa waddankan maraykanka oo ciidamadiisii xaggan soo geliyey iyo ruushkii oo mitid noqday labadaas weeyi waxaa jarmalkii maanta jebiyey jarmalkii naatsigii iyo hitler jebiyey dagaalkii markuu dhammaaday labaadna dee adduunyadii yurubdii galbeed khaasatan iyo ilaa ruush waxay noqotay dad burburay oo oo maxaa aada iyo aada u burburay jarmalay ugu horeyso marka maraykankii wuxuu noqday waddanka keliya ee dhaqaalihiisii aanay dhirbaaxa gaarinay infact ka noolaaday baabuurtii iyo dabaabadihii iyo hubkii ay samaynayeen ay yurub u dirayeen dhaqaalaheedii uu ka noolaaday xoolo badan buu sidaa ku yeeshay waddanka adduunyada ugu xoolo badan buu noqday jabaniiska iyaga lafaantooda waa la laga adkaado iyaguna dhulka ay ku dhaceen marka iyagoo ciidamadoodii sida ay yihiin dhaqaalahoodiina kor u soo kacay dee adduunyadii inay u taliyaan waxay ku dhacday gacantooday ku dhacday inay u taliyaan adduunyada sidaa ayaa dabeeto nineteen fiftieskii iyo late forties markii jamciyadda qurumaha ka dhexaysa la aasaasay in wax walba xarunteeda laga dhigo wadanka maraykanka jamciyadda qurumaha ka dhexaysa bankii adduunyada maxaan ku dhahay kii kale ee lacagta sarifka iyo hawlaha haye la yidhaaho international monetary fund waxaasoo dhan in laga dhigo iyo doolarkii maraykanka iyo dhaqaalihii maraykanku halbowlay inay noqdaan dhaqaalihii adduunyada o dhan ilaa maantana waa sidaa khubarada taariikhda caalamka ayaa walaac ka muujinaya in fikirka midigta fog ee ku sii kordhaya adduunka ee ku salaysan shisheeye nacaybka iyo kala qoqobka ummadda uu horseed u noqon karo dagaallo hor leh sida uu faahfaahinayo mar kale profesor maxamed xaaji mukhtaar waxaan la leeyahay nationism nation state dalalkan mataqaana anagu haddaan nahay reer hebel haddaan isku dad isku dad baan nahay isku diin baan nahay isku af baan nahay taas ayaa abuurtay in maaragtay qowmiyado fara badan oo mid waliba u raadinayo xuquuq baan leeyahay iga maqan laakiin haddii qowmiyadihii laysu wada keeno masalan hadda reer yurub oo dhan haddii la yihahdo dal baad wada tihiin waxaa waxaa yaraanaya dareemadii oo qowmiyadaadkaas ayaa naga yareynaya afrika saasoo hadii ka dhici kari lahayd way fiicnaan lahayd laakiin nasiib darrada maanta jirta waxa waaye maraykanka ayaga gacanta ka socdaa oo ah in loo soo noqday wixii nationalismadii iyo maxaa idhahdaa populalismadii ba ayaa soo bilaabatay oo dad baa odhanaya yani meesha annaga maaragtay dalka iyaga baan soo ceshanaynaa we want our country back maraykan baa laga hayaa yurub bay ka dhacaysa hadda maanta doorasho kastoo dhacday yurub in dhanka maaragtay militantiga ama conservativeka inuu ku guuleysanayo austria talyaaniga waa la baqaya holland meel kasta wadna lagu haya marka taasi qabiilnimadan hadda soo noolanayso oo spain waad la socotaan ama catalonianka laleeyahay waxay leeyihin waa go-ayna waxyaabahaas laga baqayo haddii sii socdaan oo ay sii qaybsanaanteed hadday sii badato dhibaato badan ayaa imaanaysa laakiin nasiib wanaag nasiib wanaag annaga xataa geeska africa waxaan dareensanahay hadda labada beri waxaa ka socota in laysku badayaayo maaragtay haddii geeska africa xataa la wax laga wada mideyn lahay dhaqaalaha ahaatee isha taasoo kale haddii lasii kobciyo lasii nooleeyo waxaan umalaynayaa faa'iidooyinkii la filaaya baa kasoo bixi karaayo burburka midowgii sofiyeeti ayaa dhaliyey in saaxadda awoodaha caalamka uu ku soo hadho maraykanka oo keliya laakiin shiinaha ayaa sannadihii u dambeeyey ku tallaabsaday horumar dhaqaale isagoo tartan dhinaca saamaynta caalamiga ah kula jira maraykanka iyo yurub laakiin sida uu sharaxayo profesor axmed ismaaciil samatar waxaa jira qodobo dhowr ah oo maraykanka u suurto gelinaya inuu sii ahaado quwadda ugu weyn siyaasadda iyo dhaqaalaha caalamka
saddex amuuradba maraykanku wuu ku nasiib badan yahay midi waxa weeye horta waxaa dimuqraadiyadda la yidhaaha waddankan dimuqraadiyad samaysani goor ay noqotaba wuu qurmaa boqortooyaduna waata ugu xun waata maanta carab halkaa dhigtay dimuqraadinimadu waxay waa dhiiga ku jira darka siyaasadda waddanka jir aan dhiig lahayna ma soconaya marka dimuqraadinimadu waxay awood u siinaysaa ummadda in dadka ugu wanaagsani goor walba maaha laakiin inteeda badan ay ka soo baxaan waayo ummaddii baa ka doodaysa ummaddii baa ka dooranaysa qof walba afkiisu wuu furan yahay qof walba xorriyad buu uleeyahay inuu taladiisa keeno dimuqraadiyadda iyo iyo iyo iyo qofku inuu xor yahay waa halka ummadi ay ka dhaqaaqto maraykan markaa waxyaabaha aan lagu gaarin waxa weeye markuu meel ka dhacaba amba jarow ka dhacba wuu soo noolaanaya markiiba iminka trump shaki kuma jiro waa taa doorashadii lagaga adkaaday gurigii hoose meelo badan oo barasaabadii gobolada ayaa laga qaatay markaa dimuqraadinimadu kolbay ku soo jidiidinaysaa talabaad ee maraykan maanta halkaa keentay waxa weeye anuu aan filayana muddo soo horta ilaa konton lixdan boqolka sannadood soo socdana inaan la dhaqaajin karayn laga yaabo shiinaha dhaqaalihiisu inuu ka weynaado laakiin quwadda aasani waddankan weeye waxaa ku yaala ugu yaraan lix kun oo jaamicadood baa waddankan ku yaala lixdaa kun ee jaamicadood maanta adduunyadda jaamicadahoogoo dhan haddaad sidaa u wada eegto oo aad eegto ka ugu wanaagsan iyo ka ugu xun waxaa laga yaabaa maraykan ugu yaraan kontonka jaamicadood ee ugu waaweyn adduunyada ee ugu quwuud badan ee cilmiga ugu waaweyn uu yaallo waxa hadday ugu yar tahay waxaa laga yaabaa boqol kontonkaas in ugu yaraan soddon ay maraykan yihiin oo kuwa ugu sarreeya ay yihiin de intaasoo qof baa lix kun jaamicadood oo intaasoo maxaanku nahay tobanaal kun oo qof ay kasoo baxayaan sanad walba taasina lagu gaari maayo oo yurub oo dhan markaad isku wada darto maraykan baa ka jaamica badan de iska daa shiina iyo ruush iyo waxaana hadalkooga badaa taasina waa tan labaad oo meeshan aqoon baa taalla weliba cilmiga sciencisku a ugu horreeya iyo jaamicadaha waaweyn ta saddexaad ee taalla waxa weeye waddankan iyada oo dhaqaalihiisu weli quwad weyn uu leeyahay oo kontonkaa gobol ee waddanka maraykanku u qaybsan yahay midka kala ogi ma jiro mid walba waa waddan gooniyo xoolihiisa iminka california oo qura haddaad haddii california maanta dibadda u baxdo keligeed noqoto waxay noqonaysaa dhaqaalaha sagaalaad ee adduunyadao dhan waa gobol maraykana kontonkii gobol mid ka mid a ayaa noqonaya dhaqaalaha sagaalaad ee adduunyadao dhan taasina waa wax maxaanku dhahaye baaxaddiisu aan la gaari karin waa waxa adduunyadoo dhammi doonaysa inay u timaado oy maraykan soo gasho taasina waa ta saddexaad intaa waxaa u soo raaca dee afkii ingiriisiga oo noqday afkii adduunyada lagu xukumay maanta shiinuhu boqol goor dee maxaanku dhahaye dhaqaalaha yeeshaan haddii afkoogu uu noqonayo afka adduunyada lagu xukumayo laysku afkartay baayac mushtariga cilmiga sayniska wararka la ysdhaafsanayo wax walba dee hadday noqonayso de waxay ku qaadanaysaa shiinuhu waddanka in laba boqol saddex boqol oo sannadood inta afkooga adduunyada uu noqonayo afkii officialka ahaa ee international transactionska lagu sameynayo
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya
barnaamijkaasi bandhigga v o na dhegaystayaal waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayey waryahayaga xuseen bir aadan mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan
habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa washington idil ahaantiinba dhegaystayaal waxaan idin leenahay mar kale qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada caawa oo kale aad maqli jirteen iyo qodobo kale oo soomaaliya ku saabsan iyo caalamkaba balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida golaha sanadka dalkan maraykanka ayaa ansixiyey in horay loo sii wado xeerka mamnuucaya maraykanka inay taageeraan dagaalka uu sacuudiga ka wado yeman tallaabadan ayaa loo arkaa in ay tahay baaq loo dirayo aqalka cad maadaama oo xubnaha jamhuuriga ah aysan wax tallaabo ah qaadin arrintan ayaa waxay muujinaysaa in uu sii kordhayo is-afgarawaaga u dhexeeya sharci dejiyaasha dalka maraykanka iyo aqalka cad ee waddankan looga arrimiyo gaar ahaana dhinaca madaxweynaha oo sacuudiga u muujiyey taageero
wakaaladda wararka ee a b ayaa sheegtay in maamulka madaxweyne donald trump uu halis gelinayo nolosha dhallinyarada sogolootiga ah ee lagu xareeyey xerye ku yaala gobolka texas wakaaladda ayaa sheegtay in shaqaalaha ka shaqeeyay xeryahaasi aanu xafiis dembi baadhista federaalka f b i du ku lahayn taasoo ka qaada faraha si loo ogaado inay dembiyo hore galeen sidoo kale wakaaladda ayaa tilmaantay inay aad u yar tahay tirada shaqaalaha caafimaadka ee cudurrada dhimirka e f b ayaa sidoo kale dabagal ku samaysay sheegtay dabagal ay samaysay in xeradan ay ku taallo texas in si kumeel gaara loo furay bishii juun taasoo iyadana dadka ay sii kordhayaan haatan
shirkad qandaraasleey ah oo lagu magacaabo g for s ayaa lagana leeyahay dalka britain ayaa la sheegay in shan ka mida shaqaalaheeda oo uu ku jiro qof u dhasha dalka britain lagu dilay soddon iyo laba kaleetana lagu dhaawacay weerar markii bambaano iyo sidoo kaleeto qaraxyo kaleeto lagu weeraray xilli habeena dhismaha shirkadaasi ay ka deganeed caasimada afghanistan ee kaabuul shirkadaasi ayaa waxa ay sheegtay khamiista maanta in shan ka mida dadka dhaawacyada ay soo gaareen ay xaaladooda aada u liidato saraakiisha afghanistan ayaa xaqiijiyay weerarkan waxaana sheegtay daalibaan madaxweynaha dalka ukrain ee betro boroshenko ayaa weydiistay isbahaysiga nato inay u soo diraan maraakiib dagaal si ay uga caawiyaan dalkiisa ammaanka badda azof hadalkana madaxweyne boroshenko oo lagu daabacay wargeyska beld ee ka soo baxa dalka jarmalka ayaa imanaya xilli ay jirto xiisad ka dhexalowsan ruushka iyo ukrain khamiistan maantaana madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu dhexdhexaadiyey ukrain iyo ruushka madaxweyne erdogan ayaa khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaasha labada dhinac waxaana uu sheegay inuu sii wadi doono dadaalada uu ugu kala dabqaadaya labada dhinac
wararkaasi warbixinada iyo waraysiyadii ka horreeyaba washington ayay idinkaga imaanayeen caways wanaagsan mar kale dhegaystayaal haatanna kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban waxaana noo soo diray wariyaha v o eda ee beledweyn xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenna dooda gaaban ilaa rubuc qarnigii ugu dambeeyey waxaa jira deegaano badan oo ku yaalla gobolka hiiraan oo dadkii degganaa ay u soo hayaamayeen magaalada baladweyne haddaba waa maxay sababta keenaysa in dad deegaan ah ay meelo kale u hayaamaan waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ah axmed xuseen cabdi waa aqoon-yahan bartay dhinaca sharciga iyo cabdifataax xaashi cismaan aqoon-yahan kale oo dhinaca arrimaha deegaanka su-aasha jawaabteeda waxaa ku hormaraya axmed xuseen horta waxaan u arkaa sida badanba waxaa iska jirto aqabad muddo soo taagnayd taasoo ahayd yacni inuu dalkii kala xiran yahay magaaladii jidadkiioo xiran waxaana jiri jirtay labada kun iyo lixda wixii ka horreeyy baabuurkaad ka raacdaa magaalada beledweyne ayaad inaad qabsataa halgan iyo tuulooyinka dhanba isku soo marmari jirta isla maalintii haddaad rabsidaa soo noqon karta laakiin maanta ma dhacayso oo way adag tahay inaad yani waxawaa si fudud aad arada ku martaa maqaayadihii ganacsigii ayaa meesha ka baxay dadku magaaladii waxay kusoo wada urureen keliya magaalada beledweyne oo ah caasimadii gobolka hiiraan waxaan isleeyahay waa dhibaato kala xirnaantaas bulshada ah cabdifataax adiga horta dhibaatada ugu ballaaran waxa waaye dowladdiioo meesha ka maqan iyo dadkiioo marba marka ka dambeysa sii badanaya mar walbay dadkii sii bataan ay deegaankii ku bataan ay tuuladii ku bataan adeegii dowladnimona uusan jirin waxaa imaanaysa qofkii meeshuu ka heli karo mar walba inuu hayaamo hadda annaga wax ka shaqeynaa waxaan nahay baryaal waxaan aragnaa inta badan ardada wax ka barata magaalada beledweyne tinajka yaryarka ee hadda soo baxaya dhammaantood waxay ka yimaadeen tuulooyinka boqolkiiba lixdan toddobaatan waxaad moodaa inayba ka badan yihiin dadkii magaalada lagu yaqiinay oo u sheeg xagga waxbarashada taas marka waxay ku tusinaysaa meesha ay joogaan inuusan ka jirin haba yaraatee wax adeeg bulshaa sida waxbarashada waa ogsoonahay kama jiraan tuulooyinka nugu hareereysan isbitaallo kama dhisna iskuulle kama dhisna badeecooyinka qaar ka mida ma gaari karaan dadku noolay u baahan yihiin wixii oo dhan marka maadaama aysan jirin dowlad u fududeysa oo howlahaasoo dhan qabataa dadku waxay ku qasbayiin inay soo raacaan meesha biyuhu ka jiraan marka waxaan dhihi karnaa waa arrin xagga horumarka oo gaabaysa ayaa waxay qasbaysaa in dadku ay isugu soo aruuraan keliya meesha waxyaabaha serviceka oo arrimaha bulshada ay ka jiraan
waa mahadsan tahay cabdifataax waxa uu leeyahay axmed adeeg bulsho oo aanan ka jirin eh, dhulka miyiga ama degmooyinka kale ee gobolka hiiraan ayaa sabab u ah in dadku ay soo tiigsadaan magaalada adigana waxaa sheegtay dhinaca amniga horta dadka inta badan waxaa haysto xujo xujo ayaa haysato dhinac walbaba ha ka haysato xujadaas waxay keentay in ay qofkii haddii uu macnaha u baahdo wax muhiim ah oo sharci oo ku xiran oo ama dowladu kula xiriiro ama uu xagga ugu xiriiro in yacni nin walbaba een, macnaha waxaa waa ay loo dhaaranayo oo wax loo sheegayo oo macnaha laleeyahay haddaa xaggaas aadid iyo haddaa xaggaas aadid waa yacni waxa waaye wax arrintaasaad ku xukumanta marka xujo ayaa horta waxaa kala xirtay dadka midda kaleeto dadka kala xirtaa waxay tahay adeegii bulshada oona si fudud ku tegi karin deegaanada sababtuna waxay tahay kala xirnaanta ummadda iyo dhanka amniga sababtoo dadku waa dadaa xujaysan oo dhanka amnigooda u baqaayo waa xujaysan yihin ayagoo kuwo kalena xaggay ka xujaysan yihin ayaga dhanka amnigooda u baqaayaan marka xujadii ayaa dhinac walbaba haysata maantay aan awooddu waxay baalansi garaysaa cabsida haddii aan dal awood leh oo ciidankiisu dhisan yahay oo quwad leh haddaan nahay etoobiyana daraf nagama soo gasheen kenyana daraf nagama soo gasheen waxaan rajeynayaa in saan laga bixi doono dadka soomaaliyeedna ay dareemi doonaan in qarannimada iyo midnimada soomaaliya ay tahay waajib saaran maantana adduunka uu- uu yacni waxa waaye lagu gaari karo midnimo
cabdifataax waxaa tiri adeegii bulshada oo deegaanka ku yar ayaa ku qasbaya in dadka miyiga ay kasoo hayaamaan Eh, soomaalida markii hore waxay ahayn dad miyi dhibaato ku kalifto in hal mar ay deegaanka ka hayaamaanna ma dhici jirin marka maxay kula tahay khaasatan waxa ku kalifaya in dhulkii ay deganaayeen ay soo cidlayaan Een, waa mahadsan tahay een, xuseen xasan dhaqane soomaalida weligeedba ma noqon dad isku fikir wanaa jireen conflictiga faraha badan ee dalka ka jira iyo waxaasoo dhan way jiri jireen soomaaliduna ma sooma hayaami jirin taas horta walaalkii waa uga fikir duwanaa Een, aniga waxay ila tahay ama aan runtii arrimaha bulshada ka shaqeeya in dadka waxa ku qasbaya halkan inay ku soo hayaamaan biyo meel goday isku shubtaana la yidhi inay tahay adeegii bulshada oo aan jirin waxaan ka warqabnaa xilli dowladdii dhex jirtay Een, dowladda wa- dowladda waxaa ku furnaa jabhado fara badan iyo iyo dad- dadyo fara badan oo ka cabanaya ama qabaa'il ha ahaadeen ama jabhada kasoo horjeeda dowladda ha ahaadeen haddana adeega bulshadu meeshiisa ayuu ugu tegi jireen dadku sooma hayaami jirin taas marka markii meeshii ka baxday een, sidaan ka warqabno dadkii waxay ku qasbanaadeen kuwii dalka joogay intii dalka ka tagtay weybay ka tagtay oo qaxooti noqday ama dibadahaas kale iska sii galay qurbo kala aaday intii gudaha joogta waxay ku qasbanaadeen meeshii adeeg bulsho ka jiro inay tagaan si alla siday ku gaari karaan baa ku gaareen Een, ayaga naftirkoodaa sii kala qaybsan kuwii magaalada yimid in waa in ku guuleysatay oo heshay adeegii bulshada inna waa in ku guuldareysay ama jaabyaraha u geyso ama een, waxyaabo kaloo u suuro geli waayey een, ha jireen ee way ku guuldareyseen weli waxay la daala dhacayaan la qabsiga nolosha magaalada oo weli ku adag sidaa daraaddeed anigu waxaan rabaa inaan een, qodobkii kusoo koobo een, arrimihii bulshada oo aan dadkaas gaari kari waayey daraaddeed ayay magaalada ugu soo horeen axmed adiga horta sabab badanaa raba in la isweydiiyo taasoo ah een, adeega bulshada waa gaari waaye Ar- meelaha een, hadda tuulooyinkii magaalada beledweyne dhow ama gobolka hiiraan wuu gaari karaa weliba ka dheer u gaaraa dhanka waqooyi marka hadda dhankan aad u fiiriso oo waqooyi xigta aad u aada adeegyadu waa waa fiican yihiin dhankan kale markaad fiirsana haddana waxaad is leedahay adeegyadu waa ku yaryihiin maxaa keenay marka ha dhankan koonfurta hiiraan haddaad aadid adeegyadu bulshadu waa sii yaryihiin marka maxaa dhanka waqooyi looga soo hayaami waayo oo loogu imaan waayey een, yacni waxa waa beledweyne loo soo geli waa su-aal raba in la isweydiiyo waxa marka een, keeni karaahu waxay tahay caqabado ummadda haysata iyo culays dhinac walbaba ka haysta
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midda la mid ah aan dib ugu kulmayno toddobaadka dambe nabadgelyo
xubintaasi dooda gaabanna waxaa dhegaystayaal inala socodsiinayey xuseen xasan dhaqane markana ku soo dhowaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoreen
kusoo dhowaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan istuudiyaha v o e da ee magaalada london waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah nuur xasan nuur oo ku sugan istuudiyaha v o e da ee washington
aan ku bilaabo nuurow wargeyska asia times ee ka soo baxa magaalada hong kong ee dalka china ayaa qoray warbixin dheer oo uu cinwaan uga dhigay khataraha dhaqaale ee ka jira dalka yar ee geeska afrika ku yaala ee jabuuti wargeyska ayaa ku bilaabay xasiloonida siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee jabuuti ayaa si weyn u caawiyey dalkaasi oo soo jiitay in dalal shisheeye ah ay ka samaystaan saldhigyo militari hase yeeshee waxaa xilligan jira dhowr arrimood oo ay suuragal tahay in ay waxyeeleeyaan deganaanshiyaha iyo deganaanshiyaha ka jira dalka jabuuti wargeeska oo hadalkiisa sii wata ayaa ridwaano waxa uu leeyahay jamhuuriyadda jabuuti waxa ay ka mid tahay dalalka ugu amniga badan ee bariga afrika laguma yaqaano islaamiyiinta xagjirka ah sida dalalka ay deriska la tahay ee soomaaliya iyo yemen oo ay wadaagaan marinbiyoodka baabilmendeb jabuuti ma ahan dal uu ka dhacay dagaal sukeeye oo lagu riiqday wargeeska waxa uu leeyahay sanadihii kun iyo sagaal boqol sideed iyo sagaashankii ilaa labada kun sideed iyo tobankii waxaa dagaal uu ka dhexeeyey dalalka ethoobiya iyo eritrea oo daris la ah jabuuti oo jabuuti wax saameyn ah dagaaladaasi ma aanay ku keenin dalka jabuuti waxaa ka jira garsoor u eg midka faransa sida wargeysku uu qoray waana dal baarlamaani ah madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaa dalkaasi hogaaminayay tan iyo sannadii kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashankii wargeyska oo sii hadlaya ayaa yidhi jabuuti waxaa laga isticmaalaa lacagta faranka dalkuna waxa uu leeyahay hannaan maaliyadeed oo laysku hallayn karo jabuuti waxaa ku yaallaa toddoba bangi iyo afar bangiyada islaamiga ah arrimahan waxa ay muujinayaan in aanay jabuuti u baahnayn maalgelin dibadeed wargeyska ayaa intaasi raaciyey in dadka guud ahaan jabuuti ku noolna ay ka yar yihiin hal milyan oo qof iyadoo arrimahani oo dhan ay jiraan ayaa weliba lagu daray in istaraatiijiyadda dhuleed ee dalkaasi ee badda casdhaca ee jabuuti waxaa saldhigyo militari ku leh dhowr awoodood oo ay ka mid yihiin maraykanka jabaan faransiiska talyaaniga iyo shiinaha dalkaasi waxa uu isku hayaa dhammaan saldhigyadaasi militari wargeysku waxa uu leeyahay iyadoo arrimahani oo dhan ay qayb ka yihiin xasiloonida iyo deganaanshaha jabuuti ayaa haddana ay jiraan saddex arrimood oo muhiim ah oo isbeddello ku samayn kara arrimahani wargeyska waxa uu leeyahay marka la eego warbixintii maaj sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka ay soo bandhigtay machadka center for global development ee fadhigoodu uu yahay dalka maraykanka waxaa dalka jabuuti lacago badan oo deynah ay ka qaadatay dalka shiinaha si loogu dhaqaaqo mashaariic lagu dhisayo kaabayaasha dhaqaalaha oo dadka waxfaalleeya ay shaki ka muujiyeen wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in sannado badan jabuuti uu xiriir dhaqaale kala dhexeeyey dalka etoobiya oo aan bad lahayn laakiin ka mida dalalka sida weyn dhaqaalahooda uu u kobcayo iyadoo etoobiya ay adeegsanaysay dekedda jabuuti ha yeeshee heshiiskii nabadeed ee etoobiya iyo eritrea ee bishii julaay ee sannadkan ayaa suuragal waxa ay tahay in uu horseedo ganacsi cusub oo dhex mara labada dal ee etoobiya iyo eritrea oo etoobiya ay adeegsato dekedda musawac oo mar ahayd mid ka mida dekedaha ugu muhiimsan ee ku yaalla badda cas dadka ka faallooda dhaqaalaha ayaa rumaysan in haddii ganacsigan uu hirgalo ay jabuuti lumin doonto hal bilyan oo dollarka maraykanka ah sanadkiiba oo uga soo xarooda canshuurta laga helo badeecadaha isaga kala goosha dekedda jabuuti arrinta saddexaad ayaa wargeysku uu ku sheegay mustaqbalka maamulka madaxweyne geele isaga oo wargeysku xusay arrimaha dimuquraadiyadda siyaasiyiinta xirxiran iyo xirxirnaanta warbaahinta dalka jabuuti nuurow wargeysku waxa uu leeyahay sannadkii labadii kun iyo toddobada waxaa albaabada loo laabay wargeys ku hadla afka mucaaradka kadib markii uu daabacay warbixin aanay dowladdu jeclaysan wargeyska ayaa qoray in arrinta ugu dhibka badan inay tahay deymaha lagu leeyahay jabuuti isagoo oo soo xiganayay warbixinta center for global development ridwaano wargeeska ayaa kusoo gebagabeeyey in shirkad shiinees ah oo ay dowladdu leedahay in ay ku lug leedahay dhismaha dekedda dooraale waana tareen isku xiraya dekedda iyo magaalada adis ababa ee caasimadda ethoobiya waxaa mashruucan ku baxay afar bilyan oo doolarka maraykanka ah oo deyn ah wargeyska middle east monitor ee ka soo baxa london haddii aan u gudubno nuurow ayaa isna qoray mas-uul ka tirsan dowladda maraykanka inuu sheegay in lasii xoojin doono weerarada lagu dabar jarayo ururka al-shabaab wargeyska waxa uu leeyahay kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka tibor nagji iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga midooda afrika kiwesi kote ayaa ka qaybgelaya shir heerkiisa ugu sarreeya oo ah kulankii lixaad ee shirweynaha maraykanka iyo midooda afrika kaaliyaha oo ka jawaabayay ridwanow su-aal ay weydiisay wakaaladda wararka ee turkiga ee anadolu ayuu ku sheegay in dhowaan maraykanku ay u magacaabeen soomaaliya safiir islamar ahaantaana lasii xoojin doono dadaalada lagu baabi'inayo argagixisada khatarka ku ah soomaaliya iyo gobolka waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu kaaliyahan hoosta ka xariiqay inay jirto walaac ah in maalgelin badan la geliyey walaacyada dhanka amniga ah ee qaaradda afrika oo sidii loo baahnaa aan xoogga la saarin qorshayaal horumarineed muddo badan ayaanu xoogga saarnay xakamaynta dhinaca amniga iyo musiibooyinka bani aadamnimo iyadoo ay jiraan in laga gaabiyey horumaro laga sameeyo dhaqaalaha oo waxaa adkaatay horumaradii laga samayn lahaa gudaha dalka sidaasi waxaa yidhi kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka waxa uu intaasi ku daray in horumarinta koboca dhaqaalaha ganacsiga iyo maalgelinta ay yihiin waxaa mustaqbalka horumar gaarsiin kara qaaradda afrika oo dadkeedu ay yihiin saddex meelood oo meel cududda shaqo iyo macaamiisha sannadda labada kun iyo soddonka waxa uu sheegay in maanta loo baahan yahay abuuris ayaata afrika ku heli karaan shaqooyin si ay ugu nagaadaan dalalkooda islamarkaana ay gacan ka geystaan horumarinta qaaradda afrika
ugu dambeynna nuuro wargeyska independent ee ka soo baxa london ayaa wax ka qoray wiil siriyaana oo qaxooti ah oo lagu weeraray iskuulka uu dhiganayay oo ku yaala xaafad ka tirsan magaalada west yorkshire ee gobolka england wargeyska waxa uu leeyahay wiilkan oo arday ah ayaa dhulka lagu jiiday oo cunaha lagu dhegay kadibna biyo afka lagaga shubay booliska ayaa baaraya dhacdadan oo lagu suntay inay tahay cunsuriyad lagula dhaqaaqay shan iyo toban sano jir wax ka baranayay iskuulka harisfield kadib markii uu muuqaal laga duubay lagu baahiyey baraha bulshada qoyska wiilkan yar ayaa sheegay inay ka soo carareen magaalada xumus ee dalka suuriya oo go'doonsanayd sannadihii labada kun koob iyo tobankii ilaa afar iyo tobankii muuqaalkan ayaa si weyn uga caraysiiyey dadweynaha britain waxaana durbabo bilowday lacago lagu kaalmaynayo qoyska wiilkan waxaana ilaa iyo hadda lacagaha la ururiyey ay gaadhayaan saddex iyo soddon kun oo geniga dalkan britain ah lix iyo toban jir arday ah oo isla iskuulkaasi wax ka baranayay ayaa bileysku ay gacanta ku dhigeen oo ay su'aalo weydiinayaan intaana dhegaystayaal waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah nuur xasan nuur oo ku sugan istuudiyaha v o e da anigoo ah ridwaan xaaji oo ku sugan istuudiyaha london inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo
waahgaag wargeysyadana intaasi aan kaga gudubno ridwaan xaaji cabdiweli iyo sidoo kaleeto nuur bukhaari halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa idaacaddeenii habeenimo bal markana dhinacii heesaha aan u leexane waxaana soo qabanaynaa maxamed xasan xuseen lafoole iyo mid ka mid a heesihiisa
hadiyaa jeer aan cilaanka looway hadiyaa hadiyaa jeer aan cilaanka looway hadiyaa hadiyo jeer aan cilaanka looway hadiyaa hadiyo jeer aan cilaanka looway xubna wada cudoono laysku wada cabirayo surka iyo cabadiyaha markii aan tiniyo xidhiid casaankaaga dheedaba la cajabay ilwaadee xubna wada cudoono laysku wada cabirayo surka iyo cabadiyaha markii aan tiniyo xidhiid casaankaaga dheedaba la cajabay ilwaadee calafnimo quraaxshaa cawa iyo ayaa calafnimo quraaxshaa cawa iyo ayaale calafnimo quraaxshaa cawa iyo ayaale calafnimo quraaxshaa cawa iyo ayaale cimri dheer ku waaro ilaahay caruuriyo caafimaad ku siiyo ibka caala iyo nabad ilaadli ku noolo ilaadli ku noolo cimri dheer ku waaro ilaahay caruuriyo caafimaad ku siiyo ibka caana iyo nabad ilaadli ku noolo ilaadli ku noolo
ciladli iyo codkaasi baxsan ee la fooleh idaacaddeenii ayay gebagabo u tahay cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo saare cabdi axmed ba waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doonno caawa intaas ayaan idinkaga teganayay nabadgelyo
agan culayge dib markay u xiira keligood cayaariyo cirribkiyo dibnaha iyo ilka cadayga weeshada cirribkiyo dibnaha iyo ilka cadayga weeshada cirribkiyo dibnaha iyo ilka cadayga weeshada cirribkiyo dibnaha iyo adiga weeshada codkarnimada dhalanka qarabkaaga nedebtale cimrigay intaan jiray calabkaba adoo kale habin lama cawayno caadiyaal umanara codkarnimada dhalanka garabkaaga nedebtale cimrigay intaan jiray caalamkaba adoo kale habeen lama qawayno caadiyaad umaanara inan yahay corkood da'ay cusub soo baxa